halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa shanta bisha maaj sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda fiidnimo caawa waxaa idinla socodsiinaya aniguo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garabee daanduray
qodobada aad idaacadeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo degan kadib weerarkii xalay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaaladaasi halkaas oo la sheegay inay kasii daayeen maxaabiis ka badan saddex boqol dowladda soomaaliya iyo golaha midooda musharaxiinta oo loogu baaqay inay sii wadaan wadahadaladii u dhexeeyey ee xalay guuldaraystay waa in wadahadaladii wakhtiga ugu dhow dib loogu noqdo arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay waxaa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo heshiiskii horeo la gaaray heshiiskii horeo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska maamulka madaxweyne biden oo amray in la xadido duqeymaha dowladaha maraykanka ay ka geystaan soomaaliya yemen iyo libiya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee soomaaliya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxaan kaloon idiin haynaa qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
laanqiyrta cas ayaa mas-uuliyiinta manyamaara ku boorinaysa inay ilaaliyaan mutadawiciinta iyo howladeennada caafimaadka xilli ay rabshaduhu dalkaasi ka socdaan war ay maantoo jimcaha soo saareen federeeshanka laanqayrta cas iyo bisha cas ayay ku muujiyeen dareenka ugu xooggan ee ay ka qabaana dadka muddooyinkii u dambeeyey ku dhimanaya manyamar goboleedka asian basifig ee ururka alexander mathew ayaa sheegay inay i f r c ku boorinayso in la xadido islamarkaana la joojiyo rabshadaha guud ahaanba manyamar isu soo baxyo lagaga soo horjeeda militariga dalkaasi ee junta ayaa guud ahaanba mar kale maanta waddankaasi ka dhacay iyadoo wararka soo baxayana ay sheegayaan in ugu yaraan hal qof oo dadkii bannaanbaxaya ka mid a uu dhintay sarkaal sare oo shiina ah ayaa khamiistii xaqiijiyey in ku talagalka shiinuhu yahay inuu dhalan rogo hannaanka doorashada hong kong si ay u xaqiijiyaan in kuwa daacadda u ah ay maamulka qabtaan taasi oo lafjab ku ah dimuqraadiyadda magaalada ee tan iyo markii ay ka hoos baxday xukunkii britishka sannadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankii sang yasu oo afhayeen u hadlay golaha national peoples congress ayaa sheegay inay haystaan awood dastuuri ah si ay u kobciyaan nidaamka hong kong islamarkaana bilowga go'aanka la ysla falanqayn doono inta lagu guda jiro kulanka hordhaca ee sannadlaha oo furmaya jimcaha telefishinada hong kong ee cable t v iyo weliba now t v oo soo xiganaya ila wareediyo aanay magac dhabiin ayaa kadib markii sang uu hadlay sheegay in isbedelada ay ka mid yihiin kordhinta tirada guddida doorashada ee ay tahay inay soo doortaan hogaamiyaha hong kong oo halkii marka hore ay ka ahaayeen kun iyo laba boqol laga dhigaya kun iyo shan boqol iyo weliba sharci dejinta magaalada oo markii hore ahayd toddobaatan xubnood islamarkaana haatan laga dhigaya sagaashan kursi gobolka badakhshan ee dalka afghanistan ayaa la sheegayaa in baraf ku soo dumay ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof islamarkaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen khamiistii aagga degmada rakistan oo ay gacanta ku hayaan taalibaan ayaa ay hor istaageen dadaaladii lagu samata bixinayay neek maxamed oo afayeen u hadlay xukuumadda halkaasi ayaa sheegay inaan dhowr qof la laayahay tan iyo markii barafkuu soo dumay islamarkaana uu ku habsaday xaafadda saarandhaab waxaana uu intaasi sii raaciyey in isgaadhsiintii la jaray islamarkaana dowladdu aanay u kala caddayn in kuwa dhinta ay ahaayeen dadkii magaalada iyo weliba inay ahaayeen qaar isku dayiyey inay dahab ka qotaan ceelasha halkaasi ku yaalla ugu dambayntiina wargeyska wall street journal ayaa sheegay in baadhayaashii ururka caafimaadka adduunka ee dhowaan booqday shiinaha si ay u soo xaqiijiyaan halka asal ahaan uu ka yimi xanuunka covid sagaal iyo toban aanay baahin doonin warbixinta kumeel gaadhka ee la xidhiidha waxyaabihii ay soo heleen barta joornaalka oo arrintan khamiistii lagu daabacay ayaa lagu sheegay in kooxda w h o ay go'aansadeen inaanay baahihin sharaxaadda kumeel gaadhka xilli ay kordhaysa xiisadda u dhexaysa shiinaha iyo maraykanku iyadoo koox kaloo saynisyahanno caalami ahina ay w h o ugu baaqeen inay baadhitaan cusub ku samayso halka uu ka imi covid sagaal iyo toban saynisyahannadan ku baaqaya baadhitaanka cusub ayaa warqad furan khamiistii ku sheegay in kooxda w h o aanay haysan awoodda madax bannaanida ama wixii lagama maarmaanka u ahaa si loo fuliyo baadhitaana mug leh oo aan la is-hortaagin saynisyahanada ayaa sidoo kale warqadooda ku xusay in baadhayaasha w h o ay ku biireen kuwo dhigooda ah oo dalkaasi shiinaha ka socda
aada ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka caalamka noo akhrinayay fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay dibadbixii ay hormuudka ka hayeen musharaxiinta mucaaradka ee la filayay inu beri uu ka dhaco magaalada muqdisho ayaa baaqday oo uu dibdhacu ku yimid golaha midooda musharaxiinta ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay jabisay heshiiska ay wada gaareen islamar ahaantaasina ay ciidamada badan geysay daljirka dahsoon oo ah goobta ay mucaaradku qorsheeyeen inuu ka dhaco dibadbaxa warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
jawiga magaalada boosaaso ayaa maanta degan kadib weerar culus oo xalayto saqdi dhexe ay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in ka badan afar boqol oo maxaabiisa in xabsiga ay kasii daayeen intii uu weerarka socday laakiin warar madax bannaan oo v o eda ay heshay ayaa sheegaya in tirada maxaabiista halkaasi ka baxsatay ay gaarayaan in ka badan saddex boqol madaxweynaha maamulka puntland siciid dani ayaa galabta waxa uu gaaray magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay weerarkii lala beegsaday xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kadib jawiga magaalada boosaaso ayaa degan iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasna ay sheegteen inay ka dambeeyeen xarakada al-shabaab dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ay v o a xiriir la samaysay ayaa sheegay in maantay uu ka bilowday meel magaalada boosaaso u jirta waxyar dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo raggii ka tirsanaa al-shabaab ee xabsiga weeraray waxaa kaloo mas-uuliyiintu ay sheegeen in goordhow ay qaban doonaan shir jaraa'id oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay dagaalkaas iyo maxaabiista ay ku soo qabteen sidoo kale madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa galabtay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isaga oo ku labisan diriiska ciidamada waxaana xilligaas socday dagaal u dhaxeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
wargeysyada washington post iyo new york times ayaa qoray in maamulka madaxweyne biden uu xadiday duqeymaha ay diyaaradaha aan duuliyaasha la socon ee droniska maraykanku ka geystaan gudaha dalalka soomaaliya yemen iyo libiya biden ayaa amray in inta aanay duqeynta dhicin marka hore aqalka cad laga helo ogolaanshiyo tallabadan ayaa maamulka waxa uu ku doonayaa in uu ku dhimo ama uu ku yareeyo khasaaraha ay geystaan diyaaradahaasi droniska ee rayidka soo gaara warbixintan waxaa soo jeedinaya faarax maxamed cali faarax buluug xadidaadan waxaa si aan la shaacin u soo rogay la taliyaha amniga qaranka maraykanka jek sullivan labaatankii januari maalintii caleemasaarka madaxweyne baiden sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan maamulka baiden oo aan magacooda la shaacin hirgelinta siyaasaddan waxaa imaanaysaa iyadoo ku dhowaad labaatan sannadood oo dagaal caalami ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada lagu wiiqay inkastoo aan weli laga adkaan alqaacida iyo daacish oo xulufadoodu ay sii wadaan awoodo ay ku duqeyn karaan goobaha ay joogaan mararka qaarkoodna ay ku dhiiri gelin karaan qorsheynta weeraro ka dhan ah maraykanka habraacan kumeelgaarka ah ayaa militariga iyo c i e da ku khasbaya inay raadiyaan saxiixa aqalka cad ka hor inta aan la diyaarin howlgal dil ah ama soo qabasho dadka la tuhunsan yahay ee jooga meelaha ay ku yaryihiin ciidamada maraykanka sida soomaaliya yemen iyo libiya maamulkii trump fulitaanka duqeymaha noocan oo kalea uma uusan baahnayn ogolaasho aqalka cad walow ay u baahnaayeen wargelinta safiirka maraykanka ee jooga dalka howlgalkan laga samaynayo bilowgii maamulka baiden wuxuu dejiyey hagitaan cusub oo kumeel gaar ah oo ku saabsan adeega ama adeegsiga maraykanka ee xoog militari iyo howlgal la xiriira amni qaran ayay tiri afhayeenka golaha amniga maraykanka emily honis waxaana sii raacisay ujeedadina waxay ahayd in la hubiyo in madaxweynuhu uu leeyahay aragti buuxda howlaha loo soo jeediyo ee la taaban karo halka shaqaalaha guddiga amniga qarankuna ay hagaan dib u eegista sharciyada iyo qaabdhismeedka siyaasadda ee xukuma duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska dibna u eego sidoo kale raadinta ama hubinta talooyinka hufnaanta ku habboon mudanayaasha koongareska maraykanka ee kale ah mike rogers oo ka tirsan guddiga ciidamada iyo michael macol oo ka tirsan arrimaha dibadda ayaa dhaleeceeyay tillaabadaas ayagoo ku tilmaameen mid keenaysa in caqabad kale oo dhanka shaqada ah islamarkaana cadowga maraykanka uu siin doonto fursad inta howlgalladeennu ay sugayaan ogolaashaha washington maalin kale argagixisadu waxay u baxsan doonaan inay maleegaan weeraro islamarkaana la dagaalamaan maraykanka iyo xulufadeenna kale ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay labadan mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isticmaalka diyaaradaha aan cidno wadin ee ka dhan ah howlgalka argagixisada ah ayaa kordhay maamulkii obama si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta maraykanka argagixisadana loo dila ayay qortay ayay qoreen wakaaladaha wararka caalamku duqeymahan oo qaarkood ay sameeyeen c i eda ayaa dhaliyey muran kadib waxyeelo soo gaartay dad shacaba iyo weliba hufnaan la xiriirta xeerarka duqeymahan maamulkii trump wuxuu dalalka soomaaliya iyo yeman ka fuliyey boqol iyo lixdan weerar halka liibiyana ugu yaraan uu toban ka fuliyey laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo todobada sida uu sheegay joornaalka long war inta badan howlgalladan waxaa shaaciyey waaxda difaaca maraykanka ee bentagon mana cadda in militariga ama c i edu ay fuliyeen weeraradan duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska waxay caddeeyeen inay yihiin aalad wax ku ool ah ee la dagaalanka argagixisada tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii sebtembar sanadkii labada kun iyo kowda ayuu yidhi mark belimabulus oo ahaa sarkaal howlgab ah oo ka tirsanaa c i eda kana shaqeeyay arrimaha la dagaalanka argagixisada waxauna sheegay inuu rajeynayo in maamulka baiden uu heli karo siyaasad dhexdhexaada oo ka duwan tii barag obama iyo donald trump aad buu mahadsan yahay faarax buluug oo warbixintaasi nala socodsiinayay ayuu kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diyaariyey waryaha v o a cabdicasiis barrow
kulanti wacan u wanaagsan khiyaarta ay nala socotaay kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka waxaana jiray maalmihii ugu dambeysay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah ama madaxda maamul goboleedyada dalka inay qeyb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka kaasi oo hal maalin socon lahaa haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qaybgalaya senator naciimo ibraahim yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya iyo xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo doctor aadam gaadaale oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda soomaaliya iyo rofeor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee soomaaliya dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada hadhowna
marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo senator naciima senator naciima waxaad iiga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabahaad is leedahay waa loo hirgelin layahay heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar la gaaro laisaga afgaran layahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waan idin salaamayaa bahda v o a iyo walaalaha dooda ka qaybgalaayo markii xaqiiqan aan ka hadlo arida sayida ku aadan maxay u hagaagi la-da waxay ila tahay isfahan siyaasadeedaa jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqlay hergela hergeliyo dhamaystirina muhiimkaas laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale oo intii inay jiraan marka meeshaas waagilaleela tahay laakiin hadda maadaama waktigina uu gabagaba maraayo siyaasadiina maaragtay leesya badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan waxaan rajeynaya xabsimaanka lagu dambeeyey dadweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ilaaliyo iyo degaare roobla uu ka shaqeynayo iyo madowga sharaxiinta inay noqon doonto mid maaragtay ku midoobaan oo doorashada balse lagu aado dalka iyo dadka danka baarkiisa ku jiraan saasaa rajeynaysaa waa tahay aad aad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi lahayaa markaad eegto waa mahadsan tahay cabdicasiis dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaamaya iyo bahda v o a saaxiibada meesha igula jira runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raranuu ahaa heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeeddo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro sidaan aniga u arko dad badan ay u arkaan heshiis wuxuu ahaa broseskiisa madaxweynaha waktigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay oo hadda erayo hadda isagoo lagu soo beeriyey maalmahan dambe soomaaliya oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifta lasoo tuuro habeen barkii la tuuro oo ujeeddadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladdaas wax kaleoo ka culus dadku ay u arki karaan oo shucuurta dadku lagu jeedin karo in la abuuro ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay inta badan dadku waxay u arkahayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanaya laakiin nasiib daro madaxweynaha ujeedadiis ma ahayn haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay ee dhuusmareeb fo aniga meesha joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gedi heshiiska sida looga gaari karo maamulka jubbaland iyo madaxweyne farmaajo siday uga heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan waxaan rabaa inaan si spesifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha marka waxaa dhacday in madaxweynihii go'aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extensiona meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waktiga badan geliyey reer dhuusmareeb waktiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo wakti badan uga baxay waxay kusoo dhammaatay madaxweynehi inuu dhaho iga raadlahaad iska dhaafa dib dambaan iskaga imaan doonaa ee shir jaraaid ka sheega inaan wadahadalku inoo socdo ana xamaraan beritoola aadaya baarlamaanka waxaan rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad kasoo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo runtii shirkaasi waxaa ka horreeyey shir kaleeto waa waan looga waday midowga murashaxiinta la weeraray waan ku gartay waan kuu soo noqonaya waxaad leedahay is-afgarawaa madaxweynuhu sabab u yahay wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhigayso waxaan jecelahay inaan siiyo brofesor liibaan xuseen ciise waxaad ka tirsan tahay aqoon-yahanka iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxaad iiga warantaa sida ay wax u socdaan maxay idin la muuqataa bismillahi raxmaan raxiim waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta ee socda waxaa asaas u ah kow howl ay ahayd si wadajir ah in loo soo qabto oon lasoo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guulaysto marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waktigooda way ku guuldaraysteen asbaab kastaba ha keento asbaab kastaba ha keento sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qayb ka ahaa brocess way ku guulaysteen way ku guuldaraysteen taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waktigii howl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato kii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si si khaasa loo heshiiyo oo wax la isku ogaado kala shaki ayaa ku jira marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni marka waxaa oo dhanba waxaa yani u ah dhuusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay way kordhinaysay way way isku dayaysay culaysaar inay saarto oo culama la kulanto madaxda kala duwan kulligood waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala kala shakiga ayaa asaas u ah marka taas ayaama waxa ay keentay ilaa iyo waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaana ay aad u fudud yihiin haddana ay ku soo arooreen saddex qodob ay ku soo arooreen saddexdii qodob ku heshiinteeda ayaad moodaa iyadana waa waa dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin wax walba hadday xuduumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiintu ku kala arduwan yihiin oo laleeyahay xukuumadda federaalka waxaabay ula jeedaa hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeeddo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qurux badnaanaysaana xukuumadda federaalkana iyo xooga labada dhinac oo isleeyahay kala shakigaasna waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo maadaama wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhamaato
waa gartaywaa garta waxaad leedahay waxa la ysku hayo aad bay u yaryihiin markaad eegto xaaladda guud ee soomaaliya ay ku sugan tahay doctor gaadaale waxaad ka mid tahay aqoon-yahanka waad dhegaysatay aragtiga labada mudanee halkan ku jira senator naciima iyo maxamed xasan idriis iyo xildhibaan maxamed iyo sidoo kale doctor ama professor liibaan xuseen aqoon-yahanka ayaad ka mid tahay maxaad is leedahay adiga aragtidaada xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuurigaha waktiga uu ka dhammaaday waktigii madaxweynuhu dhammaaday doorasho xili la aadayana aanay caddayn rajada dalka iyo mustaqbalka maxay kula tahay saddex option baa furan hadda wax laga bilaabo ama khiyaar midi waxay tahay in soomaalidu hadda dhaqankii intay dhammayso hawshii waxay doontaaba ha isku haysee ama ha noqoto maxaan ku irahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhammeeyaan oo hawshaa dhinacooda lagaga najixo ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobolada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhammeeyaan oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiija laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo markaa loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowlada dibadeedna aysan xoog saarin soomaaliduna aysan heshiin haddee taasna waxa weeye waa waxa ay yidhahdaan uncertainty waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto marka saddexdaa qodob baad moodaa inay waxa horyaallo uu yahay dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadaladaa socda lebel kasta ha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobolada wax lagu xaliyo maxaa laysku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto laakiin aniga waxay ila tahay waxa laysku hayeena inay hal kelimad ahayd waxaa laysku hayay doorashada soo socota kuraasida sidee qof weliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guulaysan karo gobolada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinaya inay yihiin wax farmaajo lagaga guulaysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaaneen laakiin mucaaradka cid ka mida ay ku guulaysanayso nuxurka laysku hayaana waa intaa marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaasuu ka tirsan yahay ninkii mucaaradka iyo gobolada ammaanana gruubkaas ka tirsan yahay laakiin nuxurka laysku hayaa waxa weeye qolo weliba waxay rabtaa go-aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay haddaysan iyaga guul ahayn guul ma aha waa gartay senator naciimaan siinayaa senator naciima sidaad la socotay xildhibaan maxamed xasan idriis waxa uu sheegay in wax kasta oo laisku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay ka socon waayeen sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay adiga makuu muuqataa arrintaas walaahi runtii aniga aragtidayda waa madaxweynaha waxaa aaminsanaha shaqo badan inuu qabtay tanaasulaad badan uu suubiyey madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxbay qabteen laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wado lama kala qariyo qof walboo xildhibaana maamul goboleed uu ka yimid maamul goboleedku aadaa doorashadana meeshaas ku galaa waa inaan annaga anfahanaa maarag heshiiskan uu muhiim yahay setembar toddobiiy tobankeedii labada aqal ay ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiyo doorashana lagu galo marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato madaxweynahana maaragta doorkiisa uu ka qaato ani waxaa aaminsanahay inay dhammaalneed laakiin kadib waxaa waa isfiirfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan adigoo og dhibaatooyinka haysato ma aragta shacabka soomaaliyeed coronavirus shan iyo tobanka bisha hadda aan ku jirno dacwadii baddaa taalo maxaa la rabaa musharaxiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer guulajaariyaashii hore in dalkii loo tiro in loo tiro maafada dhibaatooyinka annaga nagu xirna aan aad u fiirino oo laisku tanaasulo labada dhinacba madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaan lahaa marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo oona u duceyno baddeena inuu ilaahay ma aragtay xaqiisana siiyo oon soomaalnimo isku duwano ilaahay loo loo noqdo kursi waa la helaa waa la waayaa qofka soo bixi lahaa ilaahay subxaana watacaala isay agtiisa taallaa labaatanka sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maarag dalka soo jooga waxbuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhamaystirkoodii lela marayaa marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maaragtay masaakiinta iyo darmageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawood muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahad celiyey marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasula aad muhiim in la suubiyo madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey waana aaminsanahay in maaragtay tanaasulkaas ay dhab ka tahay marka rajeynaya maamul goboleedyadeenana inay saasoo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga haleysan annaga ummad soomaaliyeedaan nahay cadow badanaan leenahay cadowgeena afka laga sheego ma baahno waynu ognahay
laakiin doorashada in la aado doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator nacima
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isaga quraas usoo socotaa tanaasulka u badayo u qaato doorasho sidii ugu geli lahaan laga wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay u qadara imaanaya inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaankii isaga lagu doonaa muunan helin qofku ilaahay u qoran oo madaxweyne isaguu ka dhigay marka aniga waxaan dhihi lahaa in la isu tanaasulo loona tanaasulo gobollada laftirkooda dhibaatooyin badanaa ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinayo dadku dhibaata haysta corona jiro afar asnac gaajaa jirto ayaxaa jiro marka tanaasulaadka waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeena ee ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aada iyo aad tanaasulaadka ay wax uga qaataan oo dalkii hore loo sii kaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah bimaalintaas aaminsanahay maxamed xasan idris xildhibaan waad maqlaysaa senator naciima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah maxaad adinku taa u arki laadiin haddii aad teen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan si waxay say u aragtay u hadashay runtii laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasulu muujiyey ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa af soomaaliga in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo sababtoo wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaaaqsado oon xataa la sheegi karin tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol ay tahay sababto sida loo dhidhintiray ayaad ka garanaysaa runtiina labada dowlad goboleedoo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay horta marka si loo hadlo soomaaliya foboyn kayfa lagu joogaa waa dadka ehelka u ahaa madaxweyne farmaajo xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman ow madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminayo waaba gartay haddii asagoo wax dulminaya garabkiisana qabtida loogu gargaara waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qaladka uu ku socdo ee eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa qaldan tahay meeshaa wax ku wadid ma soconayso ereyga ah ha loo naxo dadka maatida ah waa erey sax ah oo jiro laakiin si qaldan loo isticmaalay dadka maatidaa in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo anagu waanxorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay oo la ilaalinayo oo oo maqan maanta waxay tahay xorriyaddan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabiraan marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay waxaad og tahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweyneyaala dhiigooda la xalaalaystay maalintii annagoo life u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa cod
xildhibaan xildhibaan waan kuu soo laabanayaa waan garta waan kuu soo laabanayaa waan ku siinayaa waxaan jecelahay inaan u gudbo doctor gaadaale waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladda iyo mucaaradka intaba kaalinta aqoonyahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa
waa mahadsantaha walaal iyo dhammaantiinba waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoon-yahanka iyo qofka xilkaska soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata waa inuu aad uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul odhanaya laga qabto oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku idhaahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo waliba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid ah dadku inay soo hormariyaan qolo weliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin waxaad kala ogaataa waxyaabaa hadda muuqda oo aad u muuqda waxaa ka mid ah oo qofka xilkaska loo baahanya inuu ka digtoonaado waxaa dhici karta dowladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fogeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qaybiso mucaaradkuna waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiruu madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan waxay kaloo raadinayeen gobollada inay kala geeyaan oo qolada qolana ku shaabadeeyaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadkayagii waa gobolladayadii waa madaxdayadii waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha la ysku hayo oo la istaago mowqifka ah waryaaya joojiya waxaan aad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma aha aan qaban intaasa asal ah hal qodob baan kuugu daraya keliya aan kuugu dari lahaa waxa ha waana kuu koobaya qodobka aan kuugu daraya waxaa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihii ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guulaysanayn marka xarge badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arkaha inuu buundo helayo guulaysanayana wuxuu leeyahy doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simbali waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akhrinayaan wax saxa ma aha waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa brofesor liibaan xuseen brofesore waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada puntland iyo iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaara puntland iyo jubbaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoomidda shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale ee wadanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda
waxay leedahay waxaan ku raacsanahay doctoorka arrinta uu tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay walba kor noqdaan danta gaarka ah ee danta guud ay fiiriyaan hadda qadiyadan aad weydiisay oo ah xaggee lagu qabanaya xagga hadda waxaa waxa arrin yani lojig ah waxa weeye oo madaafiic meelaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii dhuusamareed lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitr ay u jiraan magaalada caasimaddii oo ay yimaadeen madaxweyne deni oo u yimid maxaa la yidhaahdaa madaxweyne axmed madoobe oo ay intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba ay qabteen hadda ammaan ma aha inaysan macnaha aysan lojig ahayn waad garanaysaa laakiin waa isdiidana yahay waan la socnaa hadal mediaga la isiyey sida mataqaana qolo walba qolada ay u muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax kasayaan iyaguna ay u muujinayaan maya intay tahay waa intaas marka waa riix ayay ku xiran tahay muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinac qabanayo hotel dekaanka lagu karaa waa boorka ay tilmaameen xataa ku jira laakiin muhim waxaa ah keliya danta in laga aado xaggeeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaasaa asaas u ah qol walbaba yani waxay isleedahay hadduu qoladaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadda hadda ku socoto isagaa yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameey labada dhinacba marka waa kala shakiga laakiin waxaa tajrubada na tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani yimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa korjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka korjoogteyn ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahawareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruudeeda ayay leedahay marka waxay ka leedahay shuruuc cusub bay keenaysaa waxaan isleeyahay intaas waxay u baahan tahay waan fahmay waxay u baahan tahay in la dedejiyo aada ad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto aragtidaad marka aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaanoo muqdisho ka mida lagu qabto horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yara ugu laabto oo brofesorka walaalkay ah hadda uu afka ku dhifto oo yidhi waxaa laisku haya simbly waa politics absolutely simbly politics maa waxa laisku hayo maxaa laisku hayaa simboly waa fundamental rightska laisku haystaa simboly xuquuqda asaasiga basic xuquuqda asaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso keligii talis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniye u ah de qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa asayaas afhaweerka toddobaatan afar jirka soddon iyo sideed sano ku dhowaad maxaa eritrea albaabka uga xiran tahay wey waa ninka abiy axmed ee etoobiya dagaalada sokeeye geliye weeye dadka uu ku dayanayo keliya ujeeddada laysku haya ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waay waxaana caddayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in nalaka diiday oo hadda qasabaan ku keenay dhiig in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen gudoomiyaha xoreenka gobolka banaadir xabadaa garab uga dhacday maalintii lifeka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa su-aashii haddaad usoo laabato marka su-aashii haddii aad usoo laabato taas in laisla fahmaa laiskuma hayo politic laiskuma hayo waa basic right fundamental rightska laisku haya haddaan usoo laabto meel amni ah in lagu qabto erayga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaas way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka haloo cararo masaajidkii bay ka yeertaa layidhi ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa berri in la qabtaan rabnaa dib uma dhigayno asagana
anagana doorashaan rabnaa in la qabto doorashana waxaa lagu qaban karaa wado xalaal ah oo dadku xalaal itixildhibaan aad baad umahadsan tahay xildhibaan idriis senator naciima waad maqlaysaa xildhibaan idriis waxa uu leeyahay waxyaabaha laisku hayo waa xuquuqdii asaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysa xaalad taagan oo oo muhiimay tahay in laga fakero marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan markaaad fiiriso maxaad is leedahay makuu muuqataa waxaa xildhibaan idriis ula muuqanaya aragtidiisa horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya qof walbana aragtiyuu leeyahay ani waxaa aaminsanahay soomaali waxa haysta wax ka weyn waaye doorasho doorasho dalka ha loo diro hana la isku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirno amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin muqdishoaan ku noolnahay shirara hore uga dhacay madaxweyneyaasha way noo imaadeen shaqooyinkina sida caadiga u socdeen dabcan siyaasadda markii la isku fahmi waayo qof walbaba go-aanoo qaataa go-aankoodan oo ku ixtiraamaya laakiin waxaa muhiim ah ir inuu si degdega ku dhaco doorashana dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee ee dumarka iyo ilmaha u badan ku nool yihiin laga kusoo dhaweynaya qabto adoo weli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idriis madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysa fiiriyo oo la isla fahma ayaa ka horeysa in la isku yimaado la wada hadla wallaahi bo alif wax malay alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqlaa laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waktigooda waa dhammaaday sharciyadda aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumadduna ay ku joogaan waa aniga saa aaminsanahay marka haddii wax kale ay jiraan de waxa anaga aan sharciyeeyo asagana sharciyeeyay tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma waxaa muhiim ah doorasho dalkan si ku aadi laha inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan isku naado waxaa muhiimadda looga baahay in la saarana waa ina doorasho la aado dalka loo diro loona turo hooyooyin kasto anagoo ku hadlaya magaca hooyooyinka soomaali meel walba ay joogaan ama gobol joogtay tan magaalada muqdisho joogta intaba in loo turo rofeor liibaan waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya kala shakiga weli waa uu jiraa ee maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee maamul goboleedyada waa uu isugu yeeray markaad eegto marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmi laayahay dhinac kalena covid nneteen loo dhimanayo dad fara badan maalin kasta soomaaliya ay ku dhimanayaan bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u bannaan runaanti waxay lahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waxaa weeye dhinacyada inay xooga isugu imaan lahayn awoodeyda waxay tahay culays aar iyo dadso islamarkaana kale gacanka hayso ama isha ay ku hayso aaraha ka jira degeda cusboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid nneteen-ka dhinaca kalena weeyaan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waaqan ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan isleeyahay arrintan waxaa geed fadhi u ah hadda maadaama waktigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu dhaaday oo hadda ay ku jiraan waktigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad usoo kobcay waxa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku waxaan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraanna waa iyaga waxa haddana yani culayska wadana oo ilaaba ilaaba in la dhammaystirana oo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labadaba ay dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga kulley waa laysku imaana kulley waa la heshiini laakiin haddii watiga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhimanaya malaayiin baa ku khasaaray dhiig baa ku daadanaya waxyaalahaas saariga imarka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ha noqdo mucaarad xaq uu leeyahay inuu codkiisa doctor gaadaale haddii aan dhinaciisa u bayro maxaad is leedahay xalka soomaaliya iminka waa laga baadigoobi karaa
waa marka koowaad horta walaal anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arrin dhinaca positifekan ka eegaya anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa doorashona waa la aadi doonaa wayna arrintaanina way dhammaan doontaa aniga ima muuqato arrin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku damayn doono no waxaan arkaa horta in arrintu ay si fiican yani waa dhici kartaa jidjiid badani inuu dhacay laakiin horta waa laga arrintan waa dhammaanaysaa taas waa iga qodob soomaalida waxaan kula talin lahaa dagaalku kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba soomaalidii hore maahmaha aad u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa dadbaa aad u talax toga dadbaa is ilaaliya dadbaa meel dhexe jooga marka mahmaa bay soomaalidu yidhahdaan la yidhaahdo waa la doogaya yaan la dacaroon yani waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaala joog ama xildhibaan ahaw ama siyaasi ahaw at the end of the day waxaani waa dhammaan doonaan waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa aad baad mahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada xalka soomaaliya maantay u baahan tahay xaggee buu ku jiraa
xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan waxa keliya oo labaatankii sano oo lasoo dhaafay teendhadii cabta laga soo bilaabo aan ku guulaysanay inaan adkaysano oo goostambeedkaan ku qabsano oo ah afartii sano markay dhammaatay in doorashay dhacdo tanaasul laga samayn karana aanay jirin dadka soomaaliyeedna aan lagu marhabaadin laba qof aad haysata iyo nin kursi ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya is haysta isma haystaan waxaa is haysta basic dimuqraadiyaddii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyaddii oo meel dhex u fadhiistaan intaasaa laisku haystaa dadka soomaaliyeed intaas ha fahmaan haddii wadada laga leexiyo doon gaariga cabsi kasoo dhaqaaqay haddaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadaya waa in la fahmaa xildhibaan aad baad umahadsan tahay weli halkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo senator naciim haddii aan ku siiya adiga
waa mahadsantahay walaalkay anigu xalka wuxuu igula jiraa tanaasulaad maamul goboleedyadeenna oo gacmaha ishaysto iyo madaxweynaha jumhuriyadda xukuumadda ra-iisul wasaare rooble oo ku heshiiya xalka dalka dadka soomaaliyeed iyo danta in laga fakero taas inbay ku dhammaan kartaa waxaa kaloo muhiima xildhibaanada hadda anigan aan ka mid ah ka mid yahay sheelay madaxweyne xasan sheekh maxamed laba boqol labaatan iyo labo xafladii wuxuu qabtay iyo juudiguu geliyey cid ka dambaysa bini aadam gelinaysa mar waxaa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaystay wuxuu ku guuldaras intan in wax laga bartaa fiican kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaana watacaala u qadaray iyaana helaayo muhiimna ma aha kulli inaan madaxweyne wada noqono aad baad umahadsan tahay dhammaantiinna aad baad umahadsan tihiin senator naciime ibraahim yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo doctor aadam gaadaale oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo profesor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee soomaaliya akhyaartay nala socotaay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow a muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayaa ku baaqaya in lasii wado wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda ra-iisul wasaare rooble iyo golaha midooda musharaxiinta oo xalay fashil ku dhammaaday golaha midooda musharaxiinta ayaa farta ku fiiqay madaxweynaha soomaaliya inuu isagu ka dambeeyo in wadahadaladaasi ay burburaan warbixintan waxaa muqdisho uu nooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle qaalaysa wadahadal wakhti dambe gaarayay labada dhinac warbaahinta u muujiyeen quus wadahadalkii u dhexeeyey ra-iisul wasaare rooble madowga musharaxiinta kadib markii la isku afgaran waayey qodobada xala laga wada hadlay wasiirka amniga gudaha xasan xundume jimcaal ayaa warbaahinta u sheegay qodobka labada dhinac la isku mari waayey salka ku haya in madowga musharaxiinta ay tagaan miiska wadahadalkii looga hadlaya arrimaha doorashada soomaaliya codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey toddobiyo tobankii sebtembar iyo lix iyo tobankii haddeer baydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaalla maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu biirinayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida midooda musharaxiinta una hadlay wuxuu sheegay in waxyaabihi ay ka wada hadleen labada dhinac tanasul badan ay muujiyeen sida uu ku sheegay shirkiisa jiraad balse ay muuqatay in go-aan ay gaari waayeen dhinacii miiska ay la fadhiyeen ee ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan isku daynay xal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro dadaal kasta oo midowga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas beddelkeeda annaga maan arkin waxaan aad aad uga xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawadoo dhan la fadhinnay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda soomaaliya runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kasta oon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dhegan dadka aan wadahadalka kula jirnay waa nasiib daro runtii aad iyo aad u xun bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa ku boorinaysa labada dhinac inay iskugu soo laabtaan miiska wadahadalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada soomaaliya wadahadalkuna uu yahay dhabaha keliya lagu gaari karo guul waarta annaga waxaa noo muuqanaya haddaynu nahay bulshada rayidka ama dadka guud ahaan dadka soomaaliyeed in wadahadalladu ay sii socdaan soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa weeyaan afkaar rag waxa weeyaan waa mudacyo afkood mudacyona muxuu ahay mararka badan laysma waafajin karo marka horta kow waa in wadahadaladii waktiga ugu dhow dib loogu noqdo arrintaasi annaga waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay waxaa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo iyo muxuu ahay iyo heshiiskii horeo la gaaray heshiiskii horeo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska oo waxaanu halkaasi xeerinaynaa in aan arada dib loo furfurin haddii dib loo furfuro wax waliba gadaalay kasoo bilaabanayaan waxay ku dhammaanayaana lama garanayo doorashaduna dib bay u dhacaydaa saare maxamed axmed oo ka mida dadka u oleeya nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay v o a in ahmiyad weyn ay siinayaan inay sii socdaan wadahadalka waxayna sheegta muhiim inay tahay in dhinacyada ku wada hadlaya arrinta doorashada la helo dhinac saddexaad oo kala qayb gala si arrintan u noqoto mid goobjoog looga wada noqdo horta wadatashiga aaduu u fiican yahay laakiin waxaa la rabaa wax kastaba in sharci jiro kala celinayo oo qof kastaba ay leedahay habkii ay wax ku qabsan lahayd waxaa la rabaa meeshaan reyaalka in la aado waxaa loo shaqaynaa waa ummad waa ummad soomaaliyeed oo sacdaan ah waa ummad cudur dishay hadda oo maalin kasta mutaad arkeen la juugaayo waa ummad shaqala-aan hayso marka waxaan u baahanaa waxay tahay in la fikiro aan laga fikirin danta qaarka inta danta qarannimo loo fikiro dan guud loo fikiro doorasho way dhici jirtay oo dadban haddee dhibkaana lama mari jirin marka way garan karaan dadka madaxda ah oo ama na soo maray ama maanta talada haayo meesha ay dhibaatada ka jirto nin kasta tanaasulka uu samayn kara ha sameeyo annaga midaan leen waxay tahay maxaa jiro horena cod aan ugu biirinay oo qodobadana ummadda loo soo bandhigaa mideeda kale dadkan waa in dad lagu soo biiriyaa waa inay kusoo biiraan haweenka soomaaliyeed waxgaradka ah oo intaas iftoonaya si aan qof kastaba runtooda ugu sheegno ma soconaysa mar kastaba albaabka inuu rag u xirnaado aan rag sugno haddana aan noo soomi waxba maalmihii lasoo dhaafa siyaasiyiinta soomaalida iyo dadka daneed siyaasadda soomaaliya ugu horreeyaan beesha caalamka waxay si gaara isha ugu hayeen wadahadalla muqdisho ku dhex maraya ra-iisul wasaare maxamed xuseen robley midowda musharaxiinta iyadoo dhinacyadu ay soo dhoweeyeen waxaase xala wadahadal qaatay saacado badan oo soo gaara saaka wakhti dambe wadahadalkaasi uu ku dhammaaday guuldarro cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baadhitaan lagu samaynayo dembiyo ka dhana aadanaha oo ka dhacay falastiin maxkamadda ayaa shantii bishii februaayo sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto tallaabadanna waxaa si weyn uga horyimid dalka maraykanka iyo israa'il barnaamijka amuuraha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegeynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaadhi doonaan dembiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye oo degan magaalada helsikni ee caasimadda dalka finland maxkamadda dembiyada dagaalka oo la aas-aasay kunsagaalboqolsagaashideedii waxay intii ka dambeeyey qabatay labaatankii sane ugu dambeeyey howlo wanaagsan gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka yugoslaviya laisku oran jiray arrin dagaaladii ka dhacay ruwanda kuwii ka dhacay liberia kuwii ka dhacay suudan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin ama latin america marka hay-adaha xuquuqda insaanka sida amis international human right watch international red cross hay-adaha civil society-ga waxay dhaleecaynayaan inay maxkamaddu dalalka qaarkood indhaha ka qarsato waxaana aada loo dhaleecaynaya dembiyada ciidamada maraykanku ee biacekeepinka ee dalalka adduunka jooga ay geystaan waxaa kaloo aada loo dhaleecaynayaa xaaladda dadka reer falastiin ee israa'iil ay ku hayso toddobaatankii sane ugu dambeeyey gaar ahaan xasuuqii ka dhacay labada kun iyo afar iyo tobankii gaza marka garyaqaanka maxkamadda dembiyada dagaalka fatwa ban sawda ayaa shantii bishii februr ballan qaaday inay baaritaan ku samayn doonto arrintaasoo ka xanaajisay maamulkii donald trump waxay kaloo aad uga xanaajisay maamulka dalka israel gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda gambi ashkanazi iyo ra-isul wasaare netanyahu oo intuba diiday inay u arkaan arrin yuhud nacayb ah oo arrintaas ay dhaleeceeyeen ay yiraan waan ka hor imanaynaa mana aqoonsanin dowladda maraykan waxay tii cunaqoteen baan saaraynaa markaa garyaqaanka laga sugayaa bal arrintaas fatwa bansooda inay hawshaa sii wado waxaana gadaal ka riicaya hay-adaha civil society-ga gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqa insaanka ee ugu horeyso amnesty international iyo human right watch ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaasi ku taalla heeg ay qaadatay go-aan markii si loo eega buu yidhi kasoo horjeeda israa'iil fariintaasna waxa uu ku qoray bartiisa twitter-ka madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka falastiin cumar awadalah ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha israa'iil ay cabsi ka qabaan go-aanka maxkamadda waxaanu fahamsannahay ayuu yidhi in netanyahu iyo dambiilayaasha kale ee dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go-aanka ay maxkamadda cadaaladu qaadan doonto laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan maxay dhab ahaan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee leeg ku yeelan kartaa dadkan la eedeynaya haddiiba dembiga lagu helo mahad weheli raan oo ka faallooda culumta dembi baadhista ayaa su-aashaasi weydiiyey waxaanu degan yahay dalka baraaziil mahadsanid walaal kiiskan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku waa un keliya galbaaris oo baaritaan la samaynayo oo keliya wax hadda intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiija ay ka gaari karta kiiskan ma jirto waayo waxaa taas caddaynayo marka koowaad dowladda israa'iil qayb kama ahaan dowladaha ku midaysan maxkamaddan tan kaloo la isweydiinaya waxay tahay maxkamaddaani horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan mase awoodi kartaa caqabado badan ayaa ku geedaaman arinka oo maxkamadan iyo arinka kiiskan waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyey ii dadkani waxay ahaayeen dad ay maaragtay gacanka hadal u dhexeeyey waxa la isku haayana waa lahaanshiyaha dhulka marka maadaama ay arinku uu saas yahay oo caalamkuna aragti ahaan ku kala duwan yahay iyo dowlado waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragti ahaan ku kala duwan yihiin arinkan maxkamaddan waxyaabihii u suurtagelin lahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadaya waxaa ka horreeyay kood hore wadiiqooyinka loogu talagalay maxkamaddu inay soo marto marka koowaad maadaama dhacdooyinkii ilaa ay hadda iyo dembiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan waxa loo baahan yahay waxay tahay horta kood hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamo nabad ilaalin ah oo ka madax bannaan labada dhinac kadibna loo diro khubaro dembi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ah ee dhibaatada loo geystay maamulka falastiin ayaa iyagu go-aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha vatu benzoda oo iminka shaqada ka tegaysa ayaana sheegtay inay go-aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyey baadhitaano qaatay ilaa iyo shan sannadood benzoda ayaa waxay qoraal soo saartay ku sheegtay in bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii ay dembiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaan ayay tiri daanta galbeed bariga qudus iyo gacanka qasa waxay qoraalka ku sheegtay in ciidamada milatariga israa'iil iyo kooxo hubaysan oo ay ka mid yihiin xamaas ay u muuqato inay mas-uuliyadda lahaayeen sida xeer ilaalyuhu sheegtay tallaabada xigtaana waa in la go-aamiyo in israa'iil iyo mas-uuliyiinta falastiin iyaga laftooda baadhitaano lagu samaynayo intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cabul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tani intaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgeliyo
idaacaddii fiidnimo ay si wada jiro idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garab iyo daandure waanaga intaa dhegaystayaal tan iyo kulmi dambe nabadgelyo